waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka kow iyo soddonka mitrban efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa jimce siddeedda bisha februaayo sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo badhkii subaxnimo idaacaddeenna saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida falanqayn ku saabsan shirkii shalay ka dhacay magaalada london ee ku saabsanaa shidaalka soomaaliya hadda in khayraad soomaaliyeed baa lasoo bandhigayaa macluumaadkooda oo adduunkii loo sheegayaa inuu yaallo oo jiro la dhaho waa arrin aada u wanaagsan oo runtii dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay daneeyaan oo ay ka wada hadlaan oo ay ka munaaqashoodaan dhanka kale waxaa jira arrintan iyo shirkadahan hawshan gacanta kula jira ma aha kuwa nagu cusub
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sidoo kale waxaa inoo soo socda warbixin ku saabsan amniga magaalada boosaaso ciidankan waa ciidankii loogu talagalay qayb ka mid ah inay ka sifeeyaan argagixisada iyo mukhaadaraadka iyo wax alla wixii xun iyo ciyaalka wax alla wixii xun ciidankii sifayn lahaa wey xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waxaa digniin laga bixinayaa qaabka dowladda suudaan ay ula dhaqmaysa dadka dhigaya banaanbaxyada dowladda lagaga soo horjeedo intaasi ay khatar gelinayso xiriirka maraykanka iyo suudaan oo maalmihii dhowaa soo wanaagsanaanayay sida ay sheegayaan saraakiil sarsare oo maraykan oo arrimaha waddankaasi dusha kala socda tanii marka ay bilowdeen banaanbaxyada suudaan bishii diseembar sagaal iyo tobankeedii sanadkii hore markaasoo ay dadku ka cabanayeen qiimaha rootiga iyo shidaalka oo sare u kacay ayaa waxay sheegayeen kooxaha xuquuqda aadanaha iyo ilawareedyo ay v o edu mid tahay inay jiraan xarig aan loo meeldayeynin qabqabasho iyo weliba dil mudaharaadyada ayaa sii socday shalay oo khamiis ahayd boqolaal qof ayaa usoo baxay wadooyinka caasimadda khartuum kuwaasoo dalbanaya in la sii daayo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ah ay dowladdu xirtay iyo inuu xilka ka dega madaxweynaha muddada xukumaya waddankaasi cumar xasan al bashiir wakaaladda wararka ee royters ayaa soo tabinaysa in bashiir uu qaatay tallaabo u muuqatay in uu ugu soo dhowaanayo banaanbaxayaasha isagoo ballan qaaday inuu soo daynayo wariyaasha xirxiran
madaxa gargaarka qaramada midoobay ayaa ugu baaqay maleeshiyada xuutiyiinta dalka yeman inay marin siiyaan shaqaalaha gargaarka si loo gaadho halka uu yaallo raashin qoodin kara dad ku dhow afar milyan oo qof oo ay macluuli hayso raashinkaasi ee qaramada midoobey ay sheegtay inuu ku jiro bakhaaro u dhow magaalada xudayda waxaana laga cabsi qabaa inuu raashinkaasi doorsoomo ama qurmo mark lowcock ayaa ku sheegay qoraal uu soo saaray inuu aad uga walaacsan yahay in qaramada midoobey ay gaadhi kari weydo raashinkaasi oo tan iyo bishii sebteembar ee sanadkii hore halkaasi ku goodoonsanaa waxaana uu sheegay in raashinkaasi uu quudin karo dad gaadhaya saddex milyan iyo toddoba boqol oo kun muddo sannada wuxuuna sheegay in dhismayaasha ay ku jirto ay ku qurhmi karto raashinkaasi haddii uu si yaallo bilo kale oo dheeraada isbahaysiga sacuudigu hogaamiye ayaa la wareegay deegaanka uu ku yaallo bakhaarada ay raashinkani ku jiraan hase yeeshee xuutiyiintu waxay weli gacanta ku hayaan jidadka tega deegaankaas oo saaran badcas waxayna sheegeen inay diideen inay qaramada midoobe u ogolaadaan inay ka gudbaan jiidda hore ee dagaalka w f b waxay sheegtay in koob iyo konton kun oo mitrigtan oo qamadi ah ay ku jiraan bakhaaradaasi
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad nagala socotaan waa idaacaddeenii aroornimo booliiska puntland ayaa ku dhawaaqay howlgallo amni oo ay ka samaynayaan magaalada boosaaso toddobaadkan ayaa magaalada lagu dilay madaxii shirkadda b n o ee maamulaysa dekedda magaalada boosaaso ciidamada amnigu waxay dadweynaha ka codsadeen wada shaqayn wariyaha magaalada boosaaso ee v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay shirkan jaraa-id ayaa taliyaha ciidamada booliiska puntland jenaraal muxiidiin axmed muuse waxa uu ku sheegay in magaalada boosaaso ay ka samaynayaan howlgallo uu ku tilmaamay in ciidamadu ay ku sugayaan ammaanka magaalada boosaaso oo bilihii u dambeeyey ay ka dhaceen dilo loo geystay dad shacab ah saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada puntland ciidankan waa ciidankii loogu talagalay qayb ka mid ah inay ka sifeeyaan argagixisada iyo mukhaadaraadka iyo wax alla wixii xun iyo ciyaalka wax alla wixii xun ciidankii sifayn lahaa wey ciidamada howlgalka ka samaynaya gudaha magaalada boosaaso oo ku sugnaa goobta shirka jaraa-id ayaa taliyuhu kula dardaarmay inay shacabka u turaan muddada ay howlgalka ku jiraan
ciidanka waxaan kula dardaarmayaa oo ku amrayaa dadweynaha in si fiican loola dhaqmo dadweynaha in xiriir wanaagsan lala yeesho dadweynaha in xogta ay soo gudbiyaan ee aan la shaacin dadweynaha in sida ugu dhexso walaalihien waa hooyooyinkiin waa adeeradiin inaad si wanaagsan ula dhaqantaan dadweynaha ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa taliyaha ciidanka booliisku waxa uu ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidamada dadweynaha waxaan ka rabnaa siday horeba noola shaqaynayeen inay nala shaqeeyaan siday u sheegayeen inay u sheegaan howlgalkan ciidamadu ay ka samaynayaan gudaha magaalada boosaaso ayaa ku soo aaday xilli afartii bishan uu nin hubaysani toogasho ku dilay madaxii shirkadda b n o bool farmuusa iyadoo ninkii dilkaa geystana ay ciidamadii ilaalada u ahaa madaxii shirkadda b n o ay toogasho ku dileen weerarka lagu dilay madaxa shirkadda b n o ay sheegatay xarakada al-shabaab oo ku baahisay warbaahinta ku hadasha afkooda faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
shaki badan ayaa la geliyey shirka ka dhacay magaalada london shalay shirkaasi ayaa waxaa shirkadda spectrum oo ah shirkad aruurisa xogaha shidaalka ay ku soo bandhigtay xogo ay ka soo ururisay soomaaliya intuu shirka socday waxaa bannaanka goobta uu shirku ka dhacaya ku bannaanbaxayey dad soomaali ah oo shirkaasi ka soo horjeeday haddaba warbixintan waxaa inoo haysa waryahayaga falastiin axmed iimaan
shirkan ayaa ka hor inta uusan furmin waxaa soo baxaya xogo iyo aragtiyo kala duwan oo laga bixinaya qaabka uu noqon doono sidoo kale siyaasiyiin kala duwan ayaa ka digay shirkaasi wasiirka batroolka iyo macdanta cabdirashiid maxamed axmed ayaa sheegay in shirkan lagu soo bandhigayo oo keli ah xogihii ay soo urursay shirkadda spectrum
cid kasta u caddaha maanta inaan shatiya la bixinayn cid shati bixisa male keliya waxay ahayd bandhig macluumaadkii laga aruuriyay badda soomaaliya waxaana ka soo qayb galay shirkadaha waaweyn ee caalamka dhammaantood ee daneeya qoda ama ka shaqaysta shidaalka dhammaan shaqada aan qabanayno waa shaqa daahfurnaan ku salaysan mana dhici doonto si hoose bannaankayba imaan doontaa si aysan taas u dhicin dowladda hadda wasaarahkaya xasan calikhayr iyo madaxweyne maxamed farmaajo marna ogolaan mayso wax hoose hoose loo qabto hadda wax kasta waxay ku salaysan yihin transparency balse madaxweynaha dowladda federaalka oo ka hadlay magaalada muqdisho shalay waxa uu sheegay in shidaalka soomaaliya aan la sugi karin labaatan sano loona baahan yahay in looga faa'iideeyo shacabka baahan islamarkaana in la hakiyo ay tahay arrin uusan aqbali karin hogaamiye shacab ummaddeenna baahi iyay u dhinteen annagana khayraad yaan dul fadhinaa mana yeelino annagu mas-uul ka ah inaan fiirsanno wixii aan haysanno ummaddeenna in ay ka gaajoodaan qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas jibriil cali oo maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda ohio state ayaa sheegay in inkastoo ay tahay arrin wanaagsan in shidaalka soomaaliya xoogihiisa la baaro haddana ay tahay mid laga shakin karo in shirkadda spectrum ay bixisay qarashaadka shirkan ku baxaya ta shirka in la isugu yimaado oo lasoo bandhigo macluumaad ku saabsan shidaalka soomaaliya waa arrin dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeedba runtii sharaf u ah oo wanaag u ah oo halkii waa tugsadeen iyo waa duwarsadeen iyo waxay u shirayaan in wax loo yabo waxa ay maraysay hadda in khayraad soomaaliyeed baa lasoo bandhigayaa macluumaadkooda oo adduunkii loo sheegayaa inuu yaallo oo uu jiro la dhaho waa arrin aada u wanaagsan oo runtii dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay ay daneeyaan oo ay ka wada hadlaan oo ay ka muna munaaqashoodaan dhanka kale waxaa jira arrintan iyo shirkadahan hawshan gacanta kula jira ma aha kuwo nagu cusub ilaa sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii bay hawshan soo socotay shirkad la yidhaahdo soma oil oo ra-iisul wasaaruhu uu madaxdeeda ka mid ahaa iyo ayaa ku wareejisay macluumaadkan shirkadan hadda soo bandhigtay ee la yidhaahdo spectrum shirkada spectrum ayadaa kharashaadka shirkan iyo kharashaadkii ku baxay baaritaanadii hore oo dhan bixinaysay xoogaa heshiisyada noocaas ah dadka soomaaliyeed runtii walwalbay ka qabaan in lagu dhexal wareejiyo ama muran la geliyo xuquuqdoodii iyo waxyaabihii ay iyagu ka ka faalahaayeen duniya cali oo ka mid ahay dadkii ka qayb galay banaanbax ka dhacay magaalada london kasoo horjeedka hoteelkii uu shirkan ka dhacayay ayaa waxay u sheegtay waryahana ridwaan xaaji cabdiweli maadaama aanan haysan baarlamaan oo diyaar u ah soomaali inuu matalo baarlamaankeen uu yahay baarlamaan ka fikiraya danihiisa gaarka ah oonan shacabka u hiilinaynin waxaan u taaganahay in awoodda shacabka ku soo noqoto dowladnimadu ay shacabka ku soo noqoto oon u hadalno dalkeenna dhibaatada ka jirto waxaan u taaganahay inaan nala dareemo maadaama aan haysanin waxna matalo dowladdiina ay waxeeda hoos hoos ku gadanayso waxaana aan laga helay meediyada aan laga helin aanan laga helin dowladda inayna ka hadlin baarlamaanka aysan u gudbinin ee laga helay qoladii shirka samaynaysay websaytyadoodii laga helay oo ay yidhaahdeen anigoo dadkaan la kulmaynaa ayna dowladdii kalsooni ee shacabkeedii ku hanata laheen ee shacabkeeda wax u soo gudbin karin ee shacabkeeda wax u sheegi karin annagan shacabka soomaaliyeedaan nahay ina u indhaha tusinno inaanan dalkeenna sal ahayn dhibaato badanaan soo marnay marba heerna la gaarsiiyey mar kasta dadka la dili jiray maantana la rabo in dalka beanbeen lagu iibiyo dadka qaar ayaa ku talinaya inay habbooneed in dowladdu ay u tala badsato arrintan islamarkaana ay xogaha ay haysa la wadaagto baarlamanka iyo weliba horjoogayaasha ururada bulshada waa kan jibriil cali oo maxamed mar kale runtii dowladda waxaa la gudboonaa inay samayso wacyigelin inta aan hawshan loo bandhigin shisheeyaha in shacabka soomaaliyeed la tawjiihiyo la wargeliyo wixii si saraaxad leh loogala hadlo laakiin waxay noqotay xoogaa yaraa qarsoodi wax u eg markii hore kadib haddana dowladdii oo sidaad u xasuusato koonfur africa waxaa agaasimuhu agaasimaha wasaaradda petroolka kusoo bandhigay in london shir ka dhici doona lagu gadi doono lagu xaraashi doono xirmooyin ka mid a badda soomaaliyeed arrintaas marka dadka runtii walwalbay ku abuurtay kabacdi dowladdii arrinta way faahfaahisay inaan wax la gadaynin oo macluumaad lasoo bandhigayo oo markaa kabacdi shuruucda iyo nidaamka iyo qaabka saxda ahaa la mari doono ayay sheegeen waa arrin wanaagsan laakiin waxaa la rabay inay hormariyaan faahfaahintaas oo ay dadka u diyaariyaan waxaan wanaagga ah runtii arrin wanaag ah oo dadka soomaaliyeed inay ku farxaan ay ahayd in muran ka dhasho oo dadkii qaarna ku mudaaharaado qaarna difaaco xoogaa waxaa keenaysa wada hadal la-aanta iyo shacabka inaan warkii lasii gaarsiinin waxaan rajeynayaa marka in aada looga fiirsado heshiisya noocaana marka la gelayo waxaan kaloo rajeynayaa in dadka soomaaliyeed oo ayagu ah kuwa iska leh dhaxalkan in ay ku lug lahaadaan ka warqabaan macluumaadka hayaan oo ay ka ogyihiin wax walba oo ku saabsan arrimaha arrinta ku saabsan shidaalka iyo shirkan london waxa uu keenay walaacay dadka qaarkii qabaan gaar ahaana in xilligan adag soomaaliya looga faa'iidaysan karo heshiisyada caalamiga ay galayaan sidoo kalena maqnaanshiyaha doorka baarlamanka ee eegista heshiiskan iyo in ururada bulshada ay qayb ka noqdaan ayaa waxa ay tahay mid dadka qaarkii shaki ku abuuri karta
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee voice of america magaalada st paul ee gobolka minnesota ayaa oo ay mataano yihiin magaalada minneabolis ayaa toddobaadkan yeelatay xubintii ugu horreysay ee ka tirsan golaha deegaanka ee asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya waxaana xilkaasi loo dhaariyey qaasim busuri oo ah soddon iyo laba jir khadka telefoonka ee st paul ayaan goordhaweyd kula xiriiray waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu ku helay jagadan
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa ku mahad u celinaa ilaahay labadeeda waalid iyo sheekheyga sheekh xasan jaamici oo Um, oo terbiyeeyey oo oo leadershipki oo masaajidka oo kusoo qaatay uh, ku helay kurshigaanayti um, iyo xilkaanayti xilkana waxay ku imaaday uh, ninkii oo booskaas ahay december wuxuu go-aansaday intii retire noqdo ama kurshiga ka dego uh, marka waxay waxay banaanaysay um, kurshigiisii oo hal sano ka dhimnaay marka shan iyo toban qof oo apply garayaan kurshigaanayti shan iyo toban qofka marka waxaa kasoo hereen toddoba oo process oo interview oo mareen interviewgana marka waxaa ah, u dambeyskii maray lix qof oo anigii ka mid ahay Ah, anigana ah, waxaan dhaqday qofkii ku guuleystay um, interviewga oo um, oo haddana booska oo ii magacaaween siriga councilka oo oo fadhiyeen lixda qof oo meesha fadhiyeen oo ii magacaaween um, iyo meerka oo oo ii magacaaway booskaasi waaye marka een, waraysiyaa laydinka qaaday waraysigaabaad ku heshay kabacdina duqa magaalada st paul ayaa ku magacaabay Ee, xubnaha golaha degaanka ee st paul ma waraysi baa lagu helaa mise qaab doorasho qaab doorashaa lagu helaa markii oo oo electionka jiro so sanad afartii sano xilkaas waxa ah, waxaa lagu galaa ah, doorasho doorashadana afartii sano um, sanadkan waay sanadkii afaraad ah, marka sanadkan dhammaadkeeda doorasho lagu galaa um, qof kale intii oo booska buuxiyo marka imise qofoo soomaaliya ayaa u tartamaysay waxaad tiri shan iyo toban baa ila tartamaysay imisaa soomaali ahayd shan iyo tobankaas anigale ah, soomaali ka ahay iyo hal gabar oo eritrean oo ah ah, ah ku jirtay laakiin dadka kale waxay ahaayeen shacabka ah, indian cadaan madow ah, dad badan oo ku jireen liis marka maxaa lagu qiimeynaya qofka ma degaanka uu matalayo dadka u badan baa la tixgelinaya aragtidooda Een, ma waxaa la tixgelinayey waxyaabaha shaqada u baahan tahay ma da' baa la tixgelinayey Een, ma doorasho horaad gashay oo meel dhow aad timid maxaa lagugu qiimeeyey Ah, qofka intii deegaanka degnaado waa wax oo lagu galaayo kow tan labaad waxaa la rabaa qofka intii shacabka oo oo dad garanayn yahay Ah, marka councilka oo oo oo fadhiyeen lixda council ah, councilka waxa waaye seven council ah, ah, deegaan ah, toddoba deegaana jira oo st paul toddobadana marka laxa joogeen oo oo kursi ku fadhiyeen oo oo ka degin laxdaaseti dooranayeen qofkana qanayo oo qofka booskaas buuxinayo marka waxay fiirinayeen um, qofka intii shacabka oo ka mid yahay qofka intii shacabka oo ku xiran yahay qofka intii shacabka oo is u shaqeeyey um, qofka intii shacabka oo oo howl badan u geliyey ama siriga ama ah, ama ahaado qeybta oo dhalinyarada qeybta guriyaasha qeybta shaqa um, abuurin ah, meel badan ay ka fiirinayeen qofka um, and then also qofka waxbarashadiisi iyo iyo iyo experiencekiisa haddaad u sharaxdo dadka ku dhegaysanaya maxay qabtaan xubnaha golaha degaanku Ah, waxay qabtaan miisaaniyada oo oo deegaanka Um, i- ah, habkii oo u- u diyaarin lahaayeen sanadkii Um, shaqaalaha oo oo deegaanka habkii u shaqeynayeen qolaha oo boliiska habkii u shaqeynayaan qola ah, departmentyaasha dhan ama um, xubnaha dhan oo oo oo oo cityga ama deegaanka habkii u shaqeynayaan ay dejiyaan waxay also dejiyaan um, sharciyaasha oo dowla um, oo deegaankeena ama capitalka cityga um, habkii u dhaqmayso iyo um, habkii u soconayso tallaabada hadda ku xigta maxay tahay Ee, imise sano ayaad haynaysaa xilkan xilkan hadda waxaa hayna ilaa sanadkan dhammaadkeeda Ah, doorashaa la galaa Um, marka haddii ah, ilaa hadda ma go-aansanin but waxaa ah, jiray qeyb qeyb ka mid ah oo oo ballanqaad oo la sameeyey oo dhahay ah, doorashada ma ka qeyb galay but waa waxaa fiirinooyaa meesha ka gali karo insha allah sanadkaa dha- ah, dhammaadkeeda marka een, rajadaadu maxay tahay maxaad doonaysaa inaad ka faa'iido shaqadan maxaad doonaysaa inaad u faa'iidayso dadka Ah, wax badan aroo intii sameeyo kow intii oo ah, dhibaatada oo dhalinyarada hayso oo deegaankayga iyo xaafadeyda intii oo dhibaatadaashaas yareeyo Ah, waxaa deegaankayga ah, ah, lagu aqaanaa ah, ghetto ama meel oo oo oo dadka oo fadoolka degan ama dadka uu uu- uu watan yar ah, degan marka waxaa rabaa intii oo deegaankaas oo dib usoo kiciyo ama dib u dhiso ah, businessyaal oo cusub oo ka dhiso um, guryaal cuseeb oo dadka oo awoodaan intii oo ku degaan um, dhibaatada badan oo hadda oo haysto degaankeyga waxawaaye um, guri la-aan iyo iyo businessyaal oo dadka shaqo geynayaan kaasi waxa uu ahaa qaasim busuri oo ah labiyo soddon jir golaha deegaanka ee magaalada san paul loo magacaabay haaruun macruuf ayuu u waramayey qadka telefoonka ayuu ugu waramay markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan waa kan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka warbaahinta dalka holland ee qaaradda yurub iyo guud ahaan caalamka ayaa toddobaadkan si weyn u falanqaynayay siyaasi u dhashay dalkaasi oo hore uga tirsanaa xisbiga b v v ee caanka ku ah islaam nacaybka siyaasigan oo lagu magacaabo yoram van claveren ayaa hore u sheegay in diinta islaamku ay tahay diin been ku dhisan isagoo u gafay ama aflagaadeeyey qur-aanka kariimka ah laakiin arrinta la yaabka ah ayaa noqotay markii uu ku dhawaaqay in uu islaamay haddaba siday arrintani ku dhacday waxaa inoo faahfaahinaya muuse axmed xirsi oo ah sharciyaqaan ku nool dalka holland ninkan wuxuu ka tirsanaa xisbiga la yidhaahdo b v v oo xisbigaasi wa- wuxuu ahaa xisbi eh, kasoo horjeeda eh, islaamka kusoo badanaya eh, yurub eh, khaasatan eh, waddanka eh, netherlands ama holland wuxuu ahaa dadka ugu maaragtay marka la yidhaahdo islaamka eh, aada iyo aadka uga u dhaleeceeya buu ahaa eh, xisbigiisana wuxuu ahaa ninka yacnihii labaad waktigaas eh, eh, Geert Wilders ninka la yidhaahdo oo isagu xisbiga hogaamiye u ah marka ninkaas eh, runtii hadda eh, siduu sheegay een, wuxuu rabay inuu qoro eh, buug uu ku dhaleeceynayo islaam islaamka marka buuggii markuu qoray oo dhexda kaga jiro ayuu wuxuu ogaaday mar marka dambaysa markuu sii raadiyaba micnihii ilaha eh, islaamka micnihii uu mar walba uu sii akriyo ama sii darsaba wuxuu ogaaday in islaamku uu yahay diinta saxda ah een, markiisi horena wuxuu ahaa eh, nin marka diinta lagu soo barbaariyey eh, kiristaanka eh, eh, eh, madhabta protestantka marka maadaam aqoontiisana wuxuu bartay cilmiga diinaha marka saas darteed ayuu markii uu ku dhawaaqay inuu muslim yahay oo laga wareystay marka een, een, telefishinada iyo eh, laamaha wararka ee waddanka ugu waaweyn marka waa arrin waxay noqotay runtii dad badan ay aada ula yaabaan oo oo maaragtay ay yidhahdaan ninkii halka yani meesha uu kasoo tegay iyo meesha uu hadda taagan yahay marka la eego ayaa dad badan waxay ku noqotay xoogaa arrin xo- eh, aada aada la yaab leh dalka holland ayaa waxaa ku nool muslimiin tiro badan iyaga oo bilaabay dhaqdhaqaaqyo ay siyaasadda dalkaasi uga qayb gelayaan xamdi cabdiraxmaan cabdulle garjeex waxa ay ka tirsan tahay xisbi ay samaysteen muslimiinta dalkaasi oo lagu magacaabo niida waxaanay u sharaxan tahay doorashada gobolka north holland waxayna ka warramaysaa waayaha muslimiinta holland muslimiinta waddankan degan waa kuwa qaarkood oo ka yimid moroccan iyo turkiga wadamadaas ka yimid inta waxay degan yihiin generationo badan ay degan yihiin waxay waddanka soo degeen since nineteen sixties dadka waa waa dad aad u shaqaysta waaye muslimiin kala hadda wadamada oo waddanka holland kusoo badatay dad shaqaysta waa firfircoon oo wadankii eh, eh, kaalin xoog leh ka wada qaato political hadda meelo fiifiican ay gaareen maasha allah kuwa dhaqaatiir noqday kuwa xisbiyaal galay kuwa politiga meelo fiican ka gaaray so masha allah they're doing very well si fiican bay hadda howlo fiican bay hayaan muslimiinta holland walaalow tiradooda aad bay u tiro badan yihiin since nineteen seventy one waa la joojiyey in la tiro koobo on religion basic qof kasta hase ahaatee hadda aad bay u tiro badan yihiin dad badan oo cadaan xataa oo muslim aan ku dhalan ba hadda xataa soo muslimayo waxaa ku jiraan eh, dad badan oo soomaali badana kamid ah dad backgroundkooda syrian ah moroccan eh, ii sheeg eh, waxaa loo kala saaraa markii la tiro koobay ma western eh, european ba ma eastern european ba ma asian ba asian wadamada asia pakistan india iyo meelahaasi oo kala tiro badan ma african ba african it can be somali ethiopian eritrean moroccan algerian waxaas oo dhan african baa laga wada dhigay Eh, so marka aad iyo aad bay u tiro badan yihiin hadda wadankan hadii la fiiriyo soomaali badan inta degan keliya soomaalida hadii la fiiriyo waxaa almost degan almost afartan kun oo soomaali keliya ah in had markii la tiro koobay first of january twenty eighteen intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen barhaamno intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka macaan ee shariif cabdalla
gurxamaya sidaa arganta halqaba gedu gaalawaayan marbaad geesuroora annu waan gurxamaya sidaa arganta halqaba gedu gaalawaayan marbaad geesuroora nafsi hayga gaadano calab geedi weegaye gabadhaan jeclaayey miyaadii gargaarey gabal dhaciyo waxaa bari guriga aad ku noohowshahay salaantayda gee casiyaadii gacloote gabal dhaciyo waxaa bari guriga aad ku noohowshahay salaantayda gee casiyaadii gacloote nafsi hayga gaadano calab geedi weekaye gabadhaan jelaayey miyaadii gargaarey gabal dhaciyo wahaa bari guriga aad ku noohowshahay salaantayda gee asiyaadii gacloote nafsi hayga gaadano calab geedi weekaye gabadhaan jelaayey miyaadii gargaarey gudkaagandhiilano garbahaagu dhahaafay sidaa tentagee kenyada marbaa geesituu furtahay gelin dhaxaa habeenkii riyowgu guryaamaaye
heestaasi ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo waa haarun macruuf iyo falastiin axmed iimaan oo idinlah intaanu ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo marbaa geesituu hurtahay gelindhaxaa habeenkii riyowgu guryaamay nafsi hayga gaadano calab geedi weekaye gabadhaan jelaayey miyaadii gargaarey ruxgacaladaha qaba ohoo ku garsheegegto laguhuma giigirte gogol baa lageere alagarwaaqa toora ruxgacaladaha qaba ohoo ku garsheegegto laguhuma giigirte gogol baa lageere alagarwaaqa toora nafsi hayga gaadano calab geedi